anugu gabadha aabbaheed baana ana xaashi aadan baa la yidhaahdaa gabadhu garowgay bedelay gabdha ay xaabadkooda jireen bay isku yar dhaceen wax maamule ka soo jeeda ma ahayn wax siyaasadana ma ahayn waxaan la qaabeeyey xagga looga reeyey waxba kama jiraan waxaan halkan ka caddaynayaa inaana gabadhaasu arrimaha lagu soo waxaynaya inayn lug ku lahayn labadaydii beeloodna waa annagaa soo fadhina wixii gabadha qiimahee wixii gabadha shafadeenna waa lay dhiibay wixii kalena waa ka heshiin dee saasana ka caddaynaya waxba kama jiraan waxba kama jiraan ninkaas wax ka jira ma jiraan soomaaliya inay waxba ka jiraan waxba kama jiraan aniga magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed xaajaac baa la yidhaahdaa takaanaanastayda la yidhaahdaa gabadha nabarka geysatay awowgeed baan ahay waana gabadhaydaa dhashay gabdhahaasu guribay wada deganaayeen dooda ilmaadeen ay ahaayeen wax dhibaatii ma dhex marin aroolba iska laysoo wa isku yar xanaaqeen dhibaatadu saasay u dhacday waxaasna annagu uma aragno wax dhacayba uma aragno dhibba uma aragno waa gabdho ilma adeera haddeerna guray wada degan yihiin ma soo kala guurin hawshana hadda labadii garab ee labada gabdhood ka kala dhasheen way dadkaa ka arka saxaafadda waxaannu leenahay horta muuse biixiyow dadkaad u soo diratay laascaanood horta laascaanood waa ku soojiyeen way kaa khasaareen way ku khasaareeyeen laascaanood cidiba kaama rabto iyagaa ku dhaxsay reer laascaanood waxaannu leenahay ina khayrana ina khayre in adeerkiisaa laga dhaariyey markii hore wuxuu ahaa samatarka buureed axmed saleebaan baa dhulka keenay in adeerkiisu ay cid isu xidaan oo isku jilib yihiin baa laga dhaariyey ma cid kalu nabadgelinaya dee jawaabtu waa maya waxa weeye taana isagaa ku ba'ay waa ku qada doontay cunaa istaagaysaa ku ceeshi maayo isagana intaasaan leedahay carruurtiina sidaanu wada fadhinaanu u wada fadhinaa waxbaba ma dhicinba wax dhacayba maa jiraan arrantiina waanu dhammaysannay wayna noo dhan tahay wabilaahi tawfiiq buntlayn buntlayn buntlaynna shaqo kuma leh gabadha la yidhi waa basaasad basaasad maahana gurigeedii bay joogtay ina khayre wuxuu isku dabaqayaa kuwii maantoora la laayey ee la iigiyo halka lagu laayey baa laysugu aaray gabadh ugaaryahan iyo gabadh jaaxseeda laysugu aaray taasuu ku dabaqaya waa beenti wax ka jiraan ma jiraan ay dhex martay shaqaaqadii dhex martay gabdhihii guriga wada deganaayeen maadeerka ahaa ayaga oo aan ciidan iyo dawlad iyo maamul iyo nidaam iyo ministar ku lahayn sida ay dumarku weligoodba xaafadayslayn jireen baa arrinku u dhacday ayagaas ku nool ahaadoo wada deganaa haddeeda sidiiba u wada degan yihi arintaasaanu ka hadlaynaa arrintaa waa la qalin xumeeyey waxaa loo dhigay waa la siyaasadeeyey waxaa loo dhigay si khaldan baa loo soo qaaday gabadha dadkeedii wuu joogeen meesha arrintii waa la siyaasadeeyey halkan waxaanu ka caddaynaynaa maanta ciddii gacanta ka soo jeeday labadii labadii dhinac ee gacanta gabadha gabdhaha ku xasiyeelay ay ka soo jeedeen oo cid la ogay aanay jirin ayaga dhexdooda koroshankiiyo wuxuu ka waxisbaysanayeen xaafaduhuba u waxismaanay isu laayaan inaanay dhaabsiisnayn arrintii waa la siyaasadeeyey qalad bay ahayd wax jira ma aha taasaannu idiin caddaynaynaa aanu halkan ka caddaynaa inaanay wax jira ahayn dumar ilmaadeerahoo iskooda isu laaya ay yihiin haddeertana aannu labadayadii jiraaxba isdhinac fadhino diyaan u nahay isogol lahay dawadeedii shashafadeedii maanta naloo dhiibay wixii ay qabtay ee kalena musducid loo yahay inaanay arrintaasu ahayn sidii loo dhigay oo la qalin xumeeyey oo la siyaasadeeyey mana ahayn arrinta in halkaa laga galo cidda halkaa ka gashay waa cid dembi gashay waayo wax walba haddii meel loo duwo la baadi doon xumeeyo dhibaataday leedahay dadka shicibkaaba wax isu gelayaan ee wada dhashay xasanad baa imanaysaa marka waxa weeye sidii arrintaas u dhacday waa sidaa wax xasanadana shuqul kuma leh waa iskooday isu laayeen iyagaana ishuran siyaasadna lug kuma leh taasaanu u caddaynaynaa maanta saxaafadda u caddaynaynaa labadayadii beeloodna aanu maanta isu hor fadhino sidii aanu wanaag iyo wax ugu waxayn lahayn ee aanu hawsheedii u diyaarsannahay gargaraha aanu u fadhino labaday de- dhinac weeye labadii reer ee wax dhex mareen dumarku wax dhex mareen annaga waxna dhex marine iyana halkay joogeen annana halkaanu joogno marka dee waa arrin xaafadeed arrinta tani tii baa la siyaasadayey taasu ma jirto saasaanu caddaynanaa walaalkeed waa kan anugu adeerkeedaana sidaasaanu caddaynanaa maanta saxaafadda ciddii meel kale ka doontaa waa cid khaldan oo xasarad iyo dad isku isku isu waxaysan waxaysa saasaanu maanta بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة een, waxa weeye dhibaato ninkii sameeyey aan ku dhacay een, ha layska ilaasho taas waa taas ta xigta waxa weeye halkan waxaanu ku wada fadhinaa laba ardaa oo ehira xudmahooda la kala jaray kala maarmay isku deegaana isu carafa aliyoon wadaaga ceelka wada jooga wadaanta isu daraya koobka shaaha wada cabbaya dadkii dad baa kale xuduba siibaya waa arrinkaan idinku dhacday ee joojiya arrintaas waa qodob qodobka xiga gabadha gabdhaha isdilay ee isku dilay garowe ee dara laysu dilay ee meel walba waa laysku dilaa ceelashaa laysku dilaya guryaha laysku dilaya waxa loo halkaa loo gaarsiiyey arrinteeda waa arrin aanu yaabannahay waana daba soconaynaa kana hadhi mayno waa qodob gabadhii ehelkeedii baanu nahay in adeerkeed baana aabbaheed waa kan walaalkeed waa kan adeerheed way joogaan Een, waxaanu isla qaadannay ciddii ay wax yeeleen ee wax u geysatay in ay shabshabadii keeneen wixii kalena aanu u wada joogno xilliga sinaadka iyaguna wakhtigeeda qaadanayso dadka wax kale daydayayow waad ku bacdeen aad baad ugu baaba'satay arrintaas waxaan leenahay ka istaaqfirlaysta ka istaaqfirlaysta intaasaan hadalkayga ku gebagabeynaya wabillahi waxaanu kaga hadlaynaa kow waxaan dhaliilayaa waxaan uu ku sheegay maamulka muuse biixi u jooga gobolka soolaas caanood caruurta dib jirkaa caruurta fidnada ka shaqaynaysa caruurtan waxaweeye dabka la wareegaysa lamarwan horta halkanba ayaan ka ambaaraynaya ummadda islaamkaa oo dhan midhiya waxaa laga daawaday gabdha ilmaadeera oo istilay oo garowe dhibaata ku kala gaadhay in rag mas-uuliyiin sheeganaya dad la yidhi gobol bay mas-uul ka yihi dad la yidhi dad bay xil u hayaan intay dareereen oo ay hayeen badh meel istugeen inay yidhaahdeen gabadhaa maamul baa dilo talaa lagu dilo kaasaa lagu dilo oo xataa ka sii daran kuwan u somalilan sheeganaya xisbiyada ilmaya faysal cali waraabee dhimane waalan oo shalay oo dheg taagnaa dhakhtarkoo lahaa talaa lagu dilay gabadha haddaba dadkan somalilan sheeganaya kuna dhabaya waxaan idiin sheegaya horta habar jeclay muuse waa kaa horta waxaad ka shaqaynaysaa somalilan somalilan leedihiin ee leedihiin waxbaanu ummad nala leenahay oo waxbaa waa kan waxbaynu wadnaa horta waa waxa noocaas dadka idiin shaqaynaya ama dadka mas-uuliyiinta ku sheegaysa horta waa kuwa waa kuwa gabdhaha istilay ee ilmaadeerta ee isku ardaaga ee guriga labada qol ku wada noola ee weli kuwada nool ee kuwada waa noolaan doona ee mas-uuliyiintoodii iyo odayaashoodii iyo dhalinyadeedii kuwa yihiin horta kuwa wax ka degaya siyaasad ka degaye ee buntland ku eedaynayo horta waxa weeye de muusow kuwa ama xisbiyada kuwa guddoomiyaasha kuwa ama aad gobollada u soo dirat ama mas-uuliyiinta kuwa horta waa kuwa horta intaa ku quusta dadka dadka adeer waxa weeye wuxuu waraabo maanu anaga guulcaddaanu aragnay war dadku waxaasay arkay yaa adigu awal guddi adigu xaaladahaaga dee la arkayay haddana dadka dee waxaasaad kusoo deysay waxaa dadkaa laga qabto fidnada laasaabood ka socota intaasaa ugu yar fidnooyinka dhacaya isagaa ka mas-uula isagaa ka mas-uula waayo waxa weeye gabdhaha isdilay dilkooda haddii iminka maalintii labada reer ay iskula dareerto ama si xun haddaan dadka aqligooda ku fillayn dee arrin la isku diluu dhigayna khayr mishin baa lagu dilay buu dowladda u shaqaynayeen buu yaa arrinka hadda kana hadhi mayno haddaan muuse wax ka qaban reer ahaan baana nagu hadhay labada yadoon dareefee meesha fadhida waxaanu ergoonaynaa u tegaynaa haddaan maamul wax laga qaban maxkamadahanu tegaynaa sharciga islaam tegaynaa reerka uu ka soo jeeday bahra samayn haddaanu beergowgan waayo wuxuu dabcay inuu isku dila waa siyaad maxamuud oo ilmaadeera labada nin hadda labada gabdhood ee sidee kala dhalay marka ay hadda soo tusay afar bay kala tusaday dadkaas ilaahay ku yeeshay dal isku dilo isku dila adar la saaran inta dhibaatooyinka ka socda in khayraysa ka masuula isaga ka masuula isaga ka masuula isaga ka masuula dhibaato qun baana ka dhici doonta la saaran haddaan dhaqso looga qaban looga kaxay gudoomiyaha sheegtay faga sharxan muraabici dadkan subad buu leeyahay xayawaanku isku leeyahay nooc xayawaanka ka mid ah baa wuxuu kaxeeyaa baha la yidhaahda xarwaadka dib buu u socdaa hore uma socdo ho dib buu u socdaa waxa weeye dib buu wax u kaxeeyaa wuxuu darawal ku yahay waxa xun buu darawal ka yahay waxaas buu kaxeeyaa waxaa la yidhi waxa wanaagsan waa ku dhintaa hadeer cadarkoo kale wixii uduga waa ku baxaa shaqada hadeer faysal ka haya galbeed waqooyi waqooyi ka hayo ee uu meel walba dhigay waxaad moodaa inuu darawal ka yahay sida xaarulwaalka dee waad ka muuqataa xisbigiisay ka muuqataa uu iska sharxay bay ka muuqataa isagay ka muuqataa waxa weeye waa xisbigiis dee gadaal buu socdaa sida xaarulwaalku dib wax u kaxeeyo saanbu xisbigiisuna dib ugu socdaa marka dee kolay qolada ciidagala waxaan ohanaya way ka quusatay